أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الرابع وخمسون درسي خنتني أفراد في أحكام العدة عدة أحكامتها وأنواع المعتدة تي عدة ترسداسي نوع يالشي iyo ka saabsanyi dersiga konton iyo afaraad oo kitaabkii abushujaac min fiqi limaam shaaficiy calayhi raxmat labraar may waa may ka saabsan yaha ciddada gabro madii hartago hartasho furo ambo hartasho dhammada ciddo galaan ciddo walaalankasaw ahakaamtiya yaa anfasalay yaa kasaabsanya dersigun iyo noocyaalka gebro an cidda tirsayaan noocyadiyo shalcet ciddadiyo wal kasaabsan waaye iyo may kale insha allahu tacaala kale higi doona kusheekoyi doonayaana ciddada rajicidi iyo walaa an waajib waxyaabahaasa kusheekoyi doon faslun haadaa kan fasulun kiiwal shalbiya waaye macnaha horeyna han fasarnay fasal macnishiimay waa lamashay dhatiyo walaan dhehayo faasilada oo kale waaye fii ahkaami lciddati ciddadii ahkaamti ayaan fasaliyay fasalkan iwa anwaac lmuctadati tii cidda tirsaasi noocyaalshe macnaha naagda markii cidda tirsaas noocyo badana leta ciddadii ciddatu mutawafa canha zawjuha miyaa tii hartishee dhamadi ciddatu muctada oo hartishee ku cidda tirsaas harta dhamadi miyaa ama same naagle furi miya ama same yani waywaha xaamalo miya uurey miya ama same ee naagde xur miya odoomey miya tan cid tirsaas waxyaabahaas oo dhan ya ka saabsan waay ciddo may larhay loogi leta istilaaha let walciddatu hiya lugatan alismu min ictadda tarii tarii heshe yala ku sheeni waay is alismu min ictadda waay sharcan may baa la reey sharciga ciddo maylankasey tarabusul mar'ati muddatan yucrafu fiiha baraa'atu raximihaa biaqraa'in ow ashhurin oo wadci xamlin yaa la reey ciddo naagda inaya sabart waay muddo sabarto oo macnaha guurka ku sabarto ku nagaad muddadaasoo la fahamaa naagda riximsha ani bari bere iyo faaruq iyo walanka jarna ciddada macnaha lamada isbedelka hartagi hore furi imba ku dhamadi ini riximsha walninka jarna sin adaat muddo ini sabarta waay marka madiya sabaraas ciddada xilada ciddada agraa ayaa ka sabaraas macnaha daahiryaalo amba aadiyaalo lamadaba walka fasre guriga sida daahir amba sida xayd antiinku kooyaas amba haddii oo aadi an la hayna dawaatulxeyd an ahaynin sheher sida sheher antiya ku dhammaadaas ama same haddii uurey hayt inagi ololada kajar antiya ku dhalaas iniya sabarta waay walmudallaqaat yatarabasna ilaahay qur-aanka markii leey sabarka macnishiisaasoo cidda tirsadeen anti rihimsheela ku hubsadaa may la diiday xigmada ka jartoon may waha liikhtilaaq yani al ansaab ansaabta ini iska dheex maangaa la diiday nasabka meele hartigi hora oo unku dhammaysan haddii rihimkii mashquulka iyo inbu naagdi uur leeto lan ogayn haddii harti kale horku guursada lanki dhali mal ogaada onog iska darsamaan ilaahay subxaana wa tacaala xigmadiis ciddada lanjidoy marku may waa iska darsamo kaasaa la diiday wal mucdad muctadatu naagdi cidda tirsadaasi alaa darbeyn laba nooc korsho ahaati mutawafaa canha too laku oofsaday hartashee dhammadi wagayru mutawafaa canha too laku oofsaday geersha oo la furay hartashaan dhamman waay falmutawafaa canha tan laku oofsaday ilaahay amarshii hartashaan dhammadi in kaanat haddii ataa xaamilan xaamiliya atee fa ciddatuhaa ciddadiya biwadci lxamli uurka dhakowshi waay tan hartasheen la oofsaday haddii uur leta markii uurka dijiido onagabahoo dhalle ciddadiya dhammaadaas taasna may daliilin ahahan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka siduusa ka ari wa ulaatul axmaali haani uureytan saayib ahaay uurkan saayib haay uurka lahaay ajaluhunna muddadii oo ciddadanka mudda eh an yadacna xamlahunna xamlashooni dhakaan waay suuratu dalaaq aayadda afaraad yaa ilaahay saas ka eri wa ulaatul axmaali alxaamilaad naago uureytee haddii harti lay furi iyo haddii laku dhamadi iskumad waay unog hoob dhalaan dhalowka unog dhalaayaan bes rawa albukhaariyu can ilmiswar ibni makhrama radia allaahu canhu imaam bukhaari may baa weriyey xadiid raqam shay ay shan kun tumi afar can ilmiswar bini makhrama radia allaahu canhu ana subaycata alaslamiyati gibirta subaycata alaslami laraw way nafasad aadinkoyti bacda wafaati zawjiha hartashe madiya geeriyoodii kudub ibelayaalin hamiin yaala fajaءat الnabiya salى الlah alay wasalam ilahi rasuushii anseeti fasta'dana fasta'danathu nabagaa ku eedan weydiidi an tankixa iniya guursat faadina lahaa edami fanakaxad nikaahasati nafasad bimacnaa waladad waay nifaaskan bimacnaa waladad nifaaski dhalmad waay marba haddii inog dhale marka taas may daliilina habarta haddii inog yee dhale ididee dhammaati waay walmuctadatu naagda cidi tirsaasi calaa darbayni lama nooc korshoo ahaati mutawafan too la oofsaday canhaa mutawafan too la oofsaday canhaa muctadada heshe laku oofsadii hartashee dhammadi waay wagayri mutawafa canhaa too hartashee lan oofsanee oo la furi waaye falmutawafa canhaa tan hartashee laku oofsadi in kaanat haddii ataa xaamilan xaamile ate facidatuhaa mutawafid ciddidie biwadi lxamli onogi dhijdijyooshe waaye ini onogdi dhal waay hoobiye dhalla bes waaye wa in kaanat haddii ate mutawafa canhaa tan hartashee dhamadi haddii xaa'ilanto oo merin haddii ate gol merin macnaa ololada walbanka jarni oo hartashee dhamada facidatuhaa ciddidie arbacatu ashhurin wa cashrun arbacatu ashhuri wa cashrun waay waa afar sheher i tuman maalmood waay afar sheher i tuman maalmood waay qur-aankaas asari waladiina yatawafawna aswaajahum yatarabasna arbacata ashhuri wa cashran qur-aanka saasayri qur-aanka saas laga sheegi hoob haamale atmadii uurka inoga dhegd waay hoob haamalan haynana afar shahar i tuman maalmood yo ciddadiiya ka dhammaadaas hoob naagdila ku dhammad waayo ciddadiiya qaala allaahu tacaala ilaahay meerhay waaladiina kuwii yutawafawna la oofsadaa minkum halsinkumad ahaadeen wayadaruuna ku tabayaan aswaajan haween shoona ku tabayaan naagoosho oo uur inla hayne yatarabasna sabreenga ir ilaahay bianfusihina naftiyo arbacata ashhuri wa cashran afar bilood i tuman faidaa balaqna ajaluhunna haddii muddidiio dhammaato deeraan a falaa junaaha calaykum isin korkiin ma ahaana dembe fiimaa facalna fii anfusina wali naftio kafalaan bilmacruufi kakafalaan oo guur ah wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna khabiirun waay saasu markun wagayru lmutawafa canhaa tan luku of markun naagdo hoob hartashee dhammado ee hooba uurlet uurka hooba dijiida oo dhalla cididiya goti hamiinkiiyo dhalli hiraabti hora lakukunakaaha kor hoobiye uuran lahayneen afar bilood ituman hamin ya cidi tirsadaas wagayru mutawafa canhaa tan hegshe tii laku oofsadi hakasni tii hartashe an dhamanee oo lanku oofsan macnaa walfuri walfuri amase me ee licaanga kashal tabanya i hartashe amba walfasakhi waxyaabahaas oo kale dalaaga sababo kale oo sababoogi moodka anhaayna dalaagii kakooy hoob dalaagsha ay yeen hooba uurleto sidii tii laku oobsadii oo kale hooba onoga dhalle yeena ididiya gohaasa laakiin haddii xaa-ile ata tii golmirin ata macnaa oo goloof ah ololadii walanka jaran haddii ata oo aada naago markaasay lama inshal bahaayaan hartishee yaa furi amboon hayna shal fasakhdeen amboon hayna licaantameen sidii una ha sheegni yaka shal baheen hoobye xaa-ile ata goloof ate naagdina naagowi aadadan kooyaasi kumad ate naagohaanu aadan kooya haanu aadanin kooyan waay oo haani aadan kooyay naagdo kumad ate lamadaas giibadalin shal biyey ciddadiya sida gur waay sida daahir waay sida aad hooban kooyto gur-iga wal isa khilaafsan yahan jumhuurta may qabaana gur-iga duruur waay abu xaniifiin may qabaana gur-iga halaathata guruuyin qur-aanka madi leey saddex xeela laka wadaare laakiin jumhuurta may leeyna halaathata guruuyin may waa halaathatu adhaarin waa sadde kol ini daahir nagat waay ooba sadde kol aadan kooyto daahir nagata kafaay waay faciddatu waa halaathata guruuyin sadde daahir waay sadde kol ini daahir nagata qaala tacaala ilaahay meeray walmudallaqaatu inaagoogi la furi yatarabasna sabreena bianfusihina naftiyo alaaata guruu'in saddex daahir walaa yaxilu lahuna man halaal nagdaw naagogaas an yaktumna maa khalaq allahu fi arxaamihina walilaahay rixmiyaalshoo ka abuuri iniyo qaryaa man halaal nagdaw in kunna haddii ahaadeen yu'midna haani rumaayo bilaahi ilaahay rumaayo walyowmil aakhir rumaayo hadiyo in taasaa laka jeeda marka facidatuha alaaata guruu'in wahiya kuwaas al adhaar waay guruu'uda may laka jeeda alaaatu adhaar daahiryaalo waay daahiryaallaka jeeda hooba naagdo hartashe furo waana uur lata uurkaas hooba dhalla cidadiya gohaasa hooba hartashe furo laakiin yaa uur inla hayna ma aha wal fiiriye naagdo naag aadan kooyaas ini ati i naag aadan in kooyaas saqiire amba dogowtay oo hillagi sanadii aadan kooyaas dhaafta ini ataa la fiiriye naago aadan kooyaan sida aada hooban kooyto sida kor daahir nagdaan cidadiyo gohaas hoob aadanin kooyana naagda naag sagiire amboonhay naag aiise aiise mayrkeeda tan quursatay dhalmada i aadadaba ku quursatay atada yaana seeda bilooda shehra ka tirsayan hanas aadad hangnin hang aadadan kooyan daahir shumayood aadadiyo lam fiiriye seeda kor hoob daahir nagdaan cidadiyo goti hang oo sagiirka ana oo tan oo aadanin kooyana tii yaraaytay aadaba indeerin oo kale i aiisidii tii waayelay quursatay aadanin kooyan oo kale hoob la furiyoona sedi shehraaka ida tirsadaayan saas waa walmudallaqatu qabla dukhuuli naagda haddii olan dukhulna la fur intaas naagdii oo hartasheem haddii in galmoodi kudub ku dhamadee boonhayna furi waay intan hatun ku sheekuyaan mayla raay hartashee furi waay tangoo dhimashada gaar waay taas ma gohonta uur hooba let uurka hooba dhal waay dhimashada hoob uur un la haynana tuman may waa afar bilood i tuman maalmood taas aadi waay madukhuul i hayru madukhuul taas iskala jaraan laakiin naago wali tan oo lon hartasheen dhimane oo sabab kale kashal tabeen dalaaga kashal tabeen ama licaana kashal tabeen fasaqa kashal tabeen waxyaabahaas iyo kashal tabeen hoobiyo oo iska galmoonu qabla dukhuul iin shal tabaan ma aha cidda male taas cidda male hartashe hooba fur ciddaba maleba cidda male markuu naagoontaa waa kayrulmutawafa canha naagdii hartashe la oofsadii geershe tii oo hartashean dhiman waay in kaanat haddii ataa xaamilan xaamile ate faciddatuhaa ciddadiye biwadi lxamli xamliga didiyowshe waay wa in kaanat haddii ata xaa'ilan too goloof eho golmirin haddii ate wahiya min dawaati lxayli ti xaani aadada an saahib hayn xaal kuma tahay ti xaa'idada faciddatuhaa naagdii ciddadiye alaaata guruu'in saddex daahir waay wahiya guruu'ada ala dahaaru daahiryaalu wa in kaanat haddii ata sagiiratan naag yar haddii ata gabar yar haddii ata oo aadaba indeerin oo aayisatan too quursati haddii ata oo aadada ku quursatay dhalmadaba oo aadanin kooyaan faciddatuhaa mar'adaas ciddadiye alaaatu ashhurin sadi shahar waay sadi shahar yaka cidda tirsadaasa taasna may daliilin ahaa hiya taas alkabiiratu kabiiri waay allatii kabiiridii inqadaa xayduhaa xeelsha gohi waay ayisad maylka jeede min cawdihi ini aada marlamaad ankooyt yaku quursati qaala allaahu tacaala ilaahay qur-aanka mayka eray wallaayi kuwii yaysnaa quursadeen min almaxiili xeelka ku quursadeen min nisaa'ikum naagowinkumade in irtabtum haddii shakiidaan facidathuna alaaatu ashhurin waay wallaayi kuwii lam yaxidna alaaatu ashhurin waay haani in aada wallaahi lam yaxidna wa ulaatu laxmaal waay asagiiraatu lawaati lam yabluqna haani aada ndeerinen lam yaxidna an xeelna maylikweeda aadab hormankoyn maama deerin cidatuna alaaatu ashhurin kal aayaati irtabtum shakakatum fii xukmihinna mana in irtabtum haddii shakiidaan oo fii xukmihinna xugunsho ka shakiidaan walam tadra-uu isin kasuwaytan kayfa yactaduun ase ka cidda tirsadaasan ka cidda tirsadaayan ciddadii waa ilaahay teegay facidatuna alaaatu ashhurin waay qur-aanka saas ka sheegay walmuallaqatu naagdii la furi qabla dukhuuli intii laningalmoona ka horaa la furi bihaa bilmar'ati naagda laa ciddata cidda calayha korshee ma ahaana ciddo waajibmaka ah naagdana ningalmoona yaa ayuha aladiina qaala allahu tacaala yaa ayuha hoy aladiina dulkii aamanuu ali naba rumaayenow idaa nakaxatumulmu'minaati gebro ilaahay rumaayeen i rasuulshii haddii nakahasataan uma dallaqtumuuhunna isin furtaan min qabli an tamasuuhunna isin intaaban ku hor famaa lakum ma siinsugnaan isin calayhina naagaas korsho min cidatin cidda makilihiidin tactaduunaha tactaduuna isin tirsidaasanohaa cidida famaticuuhunna naagoon raahoya wasarihuuhunna way waaha saraahan jamiilan ilaahay saasa ahi may waa an dhibteen waa in dhibteen taasna saas waa ciddatu lamati intaas markumay ka dhammaaday naagda la furi i naagda laku dhumadi cididoos in shalbahaas waa ciddatu lamati odoomayti milkigahay bini aadanka lahay ciddadii bilxamli uurka ninka tirsadaasa ka ciddati lxururati naagdii xurudahayta ciddadiya lamadata naagda odoomayta liley milkim yamiin likiley hoobiya cidda tirsadaasa owaana uuray ata naagdii xurudahayta lamad ata ciddadii biwadci lxamli w sidii qur-aanka sheegi waay ilaahay subxaana wataala waa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna si ilaahay a riwaaya aayadkaas may waaha khaas waaye may waa hooba laku dhumada hooba la furo hooba may la raayi la fasakhi hooba la licaani hooba odoomay at hooba hore at kullisha hoob ololadii ka jara faciidatuhuna yani wadcu lxamli waaye وعدة الأمات أضامي تعددية بالحمل حمل نكعد ترساس كعدة الحرة ناقد حرض هاي تعددية لمدت وبالأقراء وعدة الأمات أضامي تعددية بالأقراء aada ka cida tirsadaas amboon hayn daahir ka cida tirsadaas an tactadda biqur'ayni lama daahir inaya ka tirsato waay meelo ogtan hurada sida ka cida tirsaas sida daahir yaan lama lama kolhoob aadan koytol daahir nagat cidadiya dhammaadaas may weelay yani qardha iyo nisful qar iyo nagada faday laakiin qardhigama shal barmaayo wal dhammaystiri saas waay وبالأجراء وعدة الأمات أضم ما دام نصف الحرة يأت وعدة الأمات أضميت الددية بالأجراء قريالا كيد ترساس أن تعتد أن ترستواي بقرئين لما قرئنك ترستواي لقول عمر وابنه رضي الله عنهما تعتد الأمة أضميت ترسد أثار سيدنا عمر يا عبد الله بن عمر به بقرئين لما داهر ولم ينكر عليهم ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم ahad saxaabada kuma dheena maka inkarin arrinteeda fa kaana ahaaday xukunkaas ijmaacan ijmaac ahaaday waay inii odoomayta odaatu xaydada eh lama gur'a ka cida tirsaas hooba uurlataana uurka yooshay ka tirsaas waay waliannahaa cala nisfi min alxurati fi kathiiri min alaxkaami may weelay walbadan axkaamta kuma deh odoomayd hurte nisye yaa xukunshay ayee وقياسا على العبد في جعل الطلاق تطريقتين نهاية أدونك نميلين هو قياسي كان خرك نقد سيد الطلاق ذاك ملكي أدونك لمي كملكي أرني يا نساس أو كلمة دي تن لما سيد كترست يا لمي كترسداس ساس واي ما ويلي حلق قر مشال قيب سما واي مشال قيب سما ساس لما لنك ويلي وبالشهور وعدة الأمة أدوميتي عددية bishuhuuri shaherna ka tirsadaas haddii shaher ka tirsadaas macna a iisuu odoomayti oo aadaniyo hangnagad ku quursati amase mee maamideerna walaahi lam yaxidin ahaani qur-aanka erya sagiirow canil wafaati haddii geeri ku tirsadaasa waan shaher ka tirsadaasa an tactada bishahrayni lama shaher wa khamsati layaalin meeli oo hayti afar shaher hayti afarti shaher may waa hal lama shaher i barayaana ka tirsadaasa wal bare bishahrayni wa khamsi layaalin waay may waaha afar shahr i tumung mahayne yeena lama shahr iyo shan maalmoodu wa ani dalaaqi haddii dalaaqku tirsadaasoo hartashee dhammadi haddii hartashee dhammaday shaherka tirsadaasoo geerina ata lama shahr i shan maalmood waayo odoomayd haddii odoomayd i dalaaqku tirsadaas shaherna ka tirsadaas a iise la furi waayo ambo sagiiri waayo tacad an tactadda ani tirsato bishahrin wa nisfin shahar inasa ka tirsaas meelihaan kale sedi shahar haayeen wal shal bare fa in ictadad bishahrayni lama shahar haddii ka tirsatoona kaana owlaa shaharka niske haddii dhammaystirto lama shahar kaamila sida gurigi oo kale weelona sadaasaana wanaag badan waayo وبالشهور وعدة الأمات أضاميت عددية بالشهور شهر يالك هدي كيد ترساس عن الوفاة جيرن وكترسداس هرتشاد مدي أن تعتد أن ترستواي بشهرين لما شهر ترسداس وخمس ليالي إيو همين يال شنع أو عن الطلاق طلاق هدي ترسداس أن تعتد أن ترستواي بشهر شهر ونصف شهر شهر نسيين ترستواي فإن اعتدت ترستو بشهرين لما شهر هدي لما يسترتو نسك كان كامل كويلون كان أولى ساسا أولى أولى واي لأن الأشهر بدل الأقراي ما بلاش أشهرت ما يبدلكو إينا داهيرك يبدلكو إين ما دام لما قرب كترسداسي حدنا أني لما شهر كترسته أولى والحرة تعتد بثلاثة أشهرين بدل ثلاثة قروء واي فكذلك الأولى بالأمة أن تعتد شهرين بدل قرئين لما دي داهر بدل شو إنك ترسته واي أنتاس مركون عددين واكاس أحكامتي ساسا إن شاء الله بحاسه ciddadii meelun aa ka dhamaayn wal alwali xugun ay ha oroori iyo anwaacadinaago inshaal bahaayaanba meela ka sheegni geeka intamay baa ka sheega doogna insha allahu tacaala wallankasaaw rajiciyak yaa fii anwaaci lciddati wa ahkaami muctadati wa ahkaamihaa tan cidda tirsadaasa anwaacadii ay ahkaamtay inta ka sheegaan fii anwaa fasilun haadaa kan fasilun kii wal shalbiyaa waay wayajibu may waajibeey للمعتدة عن أنواع المعتدة معنى رجع ميا بائن ميا نساس معنى شمرك أنواع المعتدة لكله ويجب المعتد للمعتدة تعيد ترسداسي الرجعية دلاغ الرجعية هاي تينكو ترسداسي دلاغ رجعية ما يوحل دلاغ لك فرم لم لك فري إديك جرت هرتك أمنتي فضار رجع رجع يستكر نقصدكر ما يلتا ناق دي هذا ناق أولا قابويا لو حقن أتا السقنايا التي قرأ yee bariido waan hergelo iyo degnaad iyo ambaahanta hartige oo rajicida iyo ka furi iyo kaleeta war nafaqatu nafaqir kaleeta inta ciddadaba ka jarta sugnan leta nafagan leta watajibu may waajibay lilbaa'inati baa'intiina baa'inow maylka wede sediidiya dalaagoda la ka furi asugnaa maylatayen askuga leta guriya degnaatiyal in la siiya waajibka inta ciddada ka jarta duuna nafaqati nafaqa ku duunga laakiin nafaqa ma leh ilaa an takuuna xaamilan haddii uuray ata onog ololadia ka jara maahin haddii uuray ata onog ololadia ka jara madaasma in waajibay sugna in waajibaas naago naagda la furay rajicida ah inay inta ciddada ka jarta sugna askun yacni meel iyo degda in nafaqa iyo biil inta bilata hoob naagda baa-ine atana may letaa sugnana leta waay sugnaa ya leta waay meel ya degdo leta laakiin nafaqa male hoob baa-ine at may wele xugmu rajici ma xugmu lmar'a ma xugmu zawjati maleeyahay mayo baa-intay ogtaha laakiin ciddada inta ka jarta ciddada maadaama sababtiis mashquulsanta sakani in waajibe sakni in waajibe wal kale yaan waajibow ilaa haddii xaamile at ma hooba xaamile at سجندنا واجبات رجدي أكل نفقنا واجبات لأجل الحمل واي فتجب لها النفقة أيضا والأصل في هذا قوله تعالى إلهي قول شيء دليل حقوقكم أو إلهي أسكنهن دجي ناغو من حيث ميل سكنتم إسن أسكنا سن من وجدكم أو أنت إسن داقرين كرانكين أول إسن هلكورتان ولا تضاروهن ناغو أندبتين لتضيقوا عليهن أنقل قلو إيو قروغن أنك عرير ذين خرنمسي وان ميل أو إسن أو إسن أسكنا سن دجي معنا ولي تبرتين وإن كنا هدي أحادين أولاد حملين هاني أنوك أنسايب هدي أيين فأنفقوا عليهن إلهي ساسه ناغ دي بائنتي لكن أوريالت guruna kiilata maykala kiilata nafagana kiilata calayhina faanfiquu calayhina nafagaya eri xataa yadacna xamlahuna haddii iniyo nogsho ku diyaano ku dhalayaan qur-aanka saasa sheegay marka naagda hoob rajicilata maywaha askun ima in waajibey gurila deegan iyo nafaqi oo bila an waajibe haddii baa-ine ataa oo sediidiya laka furi walba dhatin yaalna baa-inada maylaka weede naagdo oo sediidiya laka furi adiyaba dhatin walba siin ku dhehayna la reewaayo oo shal tabteen oo si toosa ay shal tabteen taasaa may la reey baa-ine la reey albaa-inatu maanisha may waaha wal ada hatu ku baada rajactu ma er korto maha nagsada korto galantaa ku bati baa-ine maanisha taasto lil baa-ini waayo baa-ini taasa an takuuna xaamilan fatajibu nafaqtu la bisabi alxamli ala saxiihi waayo antaasaa waajibaas ilaa an takuuna xaamilan taas sheegni marka wayajibu may waajibey almutawafa canha taas furiin waay furiinka ma inshaal bahay ernay naagda ciddadiye dalaag rajiya iyo dalaag baa-in lamadaasa inshaal bahay haddii naagda naagla ku dhamadi ad harta sheewaa dhamadi way waaha zawjuha may ka waajibey naagdiheeda alixdaadu ixdaadaa ka waajibe asaysaaradoo ka waajibe ixdaadka may leehay tarku ziinati yaa leehay luqada asaysaaradoo ka waajibe ma'khuudu min alxadi wahuwa almancu xad ixdaadka reewa sharcan may leehay alimtinaacu min aziinati wahuwa alimtinaacu min aziinati waadiibi naagda ini inis qurxiino waaye maadii hartashaa dhammadoo cidda tirsadaas waay asaaya saardaa asaayka soomaalida dhagansha good id yar gabirta maylan saare madaglin saare goodka id walaa madaglin saara maanaa bidiligi isiinadiya eed yaan ku dheeraya lan kastan horaa ku fahme hoob lang naxariisa yow lang naxariise damacna ma lang may waaha inti intaasna waay waa hartana ku dheerada saas daraadiya waay laakiin asal shay ixdaadka may lahay ziine lagu tabo lahay idhiib naagda ini isqurxiyo dharfayl iyo isbarfuumyo ini dhaafto waay inti cidatulmutawafaa hartagii dhammadii cididiis intiya ka jarta rawal bukhaari ma weriyey shan kun lama labaatiyo afar xadiidka raqamshe i muslimna kun afar boqol sideetan ili raqamshe ay an umi xabiibata ma ili ku yiri radi allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allah alay wasalama ilaa rasuulshe dheegiya erta yaquulu haalka goolaw laa yaxmilu liimra'atin laa yaxilu yaa iri rasuulullaahi sala allah alay wasalam laa yaxilu maxalal nagdaw liimra'atin naag tu'minu billaahi ilaahay rumaayaas walyowmi alaakhiri yowmi alaakhirna rumaayaas an tuxidda aniya asaay saarato calaa mayitin mayit korshay asaay ansaarad fowga halaathi layaalin sid maalmood walku foog e waay wal sid maalmood ku badan fowga halaathi layaalin ilaa calaa zawjin zood korshay maayin arbacata ashuri wa cashrana lin asaay saarade afar bilood i tuman maalmooda asaay lan saarade lanka kale laakiin qaraabadii ee ooye ilma ideertiya eedan jeelina sid maalmood oo kale ziina ugu taba korta waay yaa ta'siyan yani wa taxzunan saas daraaddeed sharci saasaan ogoli laakiin wal sidi ku badan lan hartan ahayn asaay mal ansaarada koro saasa iri rasuulka sala allah alay wasalam حديث كريم بخاري مسلم اسكواف سيمي ما هايسون عن أمي عطية الأنسارية رضي الله عنها قالت كنا أن ما أحاني حوانكي صحابة هدي أن أن ننها حاني لنو ريباو أن نحد أني أساي سارنو على ميت ميت كرشين أساي سارن فوق ثلاثين سد والكبضن إلا على زوج هرت كرشي هدي أساي سار سار دان ما أربعة أشهر وعشرين أنا نفراي هرتغان ولا تقتحل نقتحل مكول دان هندوغا نون مزينين كول ممرسدان ولا نتطيب طيب نميس مريجرن ولا نلبس ثوبا مسبوغا مرأة أو لن أرهيا يلرهن جيين ممرسد جرن أرهن جل جلي إلا ثوبا casbin maradii oo laka shaqeeyay oo oo aad iga haytimaayin waqad rukhisa lanaa maynanin ruksay inta duhri markii daahir nagnoona ida tasalna ida tasalat ihdaana tootan haddii gaboysite may waaha min maxiila ku gaboysite fii nubdatin min kustin waawaa qiib yar oo may waaha kusti adfaarin kusti adfaar qiib yaroo kusti adf kusti adfaar nooc min adiibi waay kusti adafaarin qiib kuma dhenanin ogolaadi oo macnaa inin un iska nadiifinse un hanin urna wa kunaa nunha min itibaaci ljanaa'izi janaaziyaalka ininu ranoon walnoo reebe jariya reen janaaze gebro ni rahaan walku fayley gaar ahaan haan oo mutawafad haan oo ciddada ka jaraan maamin la jaraan waa kaas markuu naagda haddii oo markuu hartashaa dhammada tuman lama afar bilood i tuman maalmood ayaa asaay saarnaaday haddii hur et haddii addoomay etaan lama bilood ibarwaay waajibu cala almutawafaa canha tii la oofsaday hartashamay ka waajibeeyey zawjuhaa zawjee la oofsaday alixdaadu asaay saarado wahuwa ixdaadka alimtinaacu reebtoonada min aziinati lagu reebtoonaad iyo wadiibi dhiib lagu reebtoonaad iyo caraf wala almutawafaa canha tii heshe lagu oofsaday zawjuhaa zawjee iwalmabtuutatu tiibaa-in tiib mulaasamatulbeyti guriga in laasimaan qorsho ahaada ilaa lixaajati may kale ka waajibeeyey naagda hartashe la oofsaday ciddada oo ka jarta may ka waajibeeyey hartashe la oofsaday ambiye baa-inti guriga iniye laasimta guriga beedshi xaajilaan iniye ambana waay naagda baa-inida ciddatul baa-ina ku cidda tirsaas itan hartashe dhamaday oo tuman afar bilood tun maalmood cidda tirsaaso asaaykan saaran yaaba iniyo gurigii ileen sharciga may saaray hartaga ini guru siiyo gurigaas yoo roogaan ini inku tabna waa ilaa xaaja haddii jarta ma laakiin xaaja haddii jarto xaajada anba ha koraan xaajada may kuma dhaa maalan maalintii oo kale ini wal ha gadadaan suug ha ku adeegdaan oo kale amba aan hayne waxyaaba yo yo shaqadiyo ka saabsan amba ha korta edeegada korta sharciga ma habasna laakiin bilaa haajini bilaanka ka dadareerta malan oo gor oo guriga banaasheysheed وعلى المتوفى عن هاتي الزوج هرتشالك وأفسدي ما يكرشي أهذي والمبتوطة تي زوجها لأفسدي إي والمبتوطة تي با انتي ما يبكرشو أهذي لا مذب ملازمة البيت قروق إني لازمان قروق إلا لحاجة حاجة هدي جرتماين إلهي قرآنك ما يكأري لا تخرجوهن ambiideen naagdo naago cidida tirsaang min buyuutina guryaasha unku saartangaa leerhi migalkii oo lala hadlaaw walaa yakhrujna yoona kaas yo ay banay isiin anka khasabteen ambiida yoona ay banay ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayinatin faaxisho ed haddii lakooyaan maa oo faaxisho xun haddii lakooyaan wa tilka taas uduudullaahi ilaahay soohmooshe way axkaamti laha sheegi waa ini lilaazimoon waajib eh waman yatacadda xuduudallaahi ilaahay soohinti dhiki qofkii dhaafa faqad dalama nafsahu naftiisa dulmi ورواه مسلم وإمام مسلم ميوري عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله ميوري قال مهري حديث كن أفربغل سيتون سداء طلقت خالتي أحيرتها لفرية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحيرتها لفري فأرادت أحيرتي ما يدونتي أن تحد أن أن تجد واي نخل نخلها ما يدونتي إني إني تمرتيها قوست معنا بير شر أنصارها هاين بير لهاين إني بيرتي أنفوفت فزجرها رجل رجل أنا نذي oo an takhruja aniya bato ku anaanadi beentaw beerbeeri walaa isku dhaafi ciddi ka jarteehan maywaaha walka furey waana baa-intay guriga roog idid intii aka jarta banaanka man baha korto iri langa anaanadi marka hade haddiiba saasba lan sheegi ilen dadka aragday doo badanyiin lanka saahibo takhasuska e ku hor dadka dhonba walaas ma jaraanga dooga badade haddiiba gabarti timirtamaha goorsa korta beertaman baha korto ler idda rooga ler axyartay ahayteri jaabira saas leh فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أرنتي مركل شاق نبغى أن سيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ميري إلهي رسول شيو أنا والإفوري إدة البائني كجر مركن هدى أنا شاق داي بيرتا إني أنا بخوالا كقردو فدى أرنتي هذا كورم بميري نبغى ميري بلا ها أرنتاس والكور هوا مجروري فجدي غوصوي نخلقي ها دينتي إلهي واسع وإلين حاج لان ولا لديدو laakiin haaji qabtiye beertaaseew timirtaha goosoy fa innaka casaa an tasadaqi ini sadaqayto mudunta xaqiiqa ka etayr meweley sadaqi beerta waleyada ku gurti masaakinta siyaasa ka sadaqaysaas ajara kiin soode ow tafcala macruufan ama ow tafcali inaada fallo macruufan macruuf falla ya iya iya xaqiiqa ah beertaaseew raashinka ha gurooy hatan iddaha ka nagoy waay haajida laantiye laakiin haaji laanle imbatoylari markun walaa la diidaaw biduuni xaajatin waay amaa xaaja haddii la tinaagde baha korta waay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh